halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america si toosa waxaad nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatankiiyo sagaal iyo afartanka mitrband iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood
habeen wanaagsan dhammaantiinba waa jimce shanta bisha disembar sannadka laba kun afar iyo tobanka idaacaddana waxaa wadajir idinku daadihinaya anigoo ahaa cashiid faaxim iyo haaruun macruuf
waxaan u malaynayaa haddii al-shabaab ka dambeeyaan dagaaladan iyo ay ku beegsanayaan inay shacabka kenyaasiga ay dhameeyaan waxay koobi ka qaadanayaan mise ay isku dayaan inay koobikaad ku sameeyaan ciidamadan isis ee ka dagaalamaya ciraaq sababaha ugu waaweyn ee u suurtagelinaya waxa weeyaan waa saddex arrimood oo oo keentay weliba waxaa lagu yeedhay saddex geesoodka furan ee xidhka ee jiqda ah in dad non combatantisa la taargadgareeyo anigu ma qabo inay diin ay ku bannaan tahay ma aqaano mid islaamna kuma bannaana mid kalena kuma bannaana caqliga caadigana kuma bannaana
codadkaasi waxay ka mid yihiin barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan dagaalka sii xoogaysan ee u dhexeeya kenya iyo al-shabaab goordhow ayaad maqli doontaan qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a maxkamadda caalamiga ah oo joojisay dacwaddii ka dhanka ahayd madaxweynaha kenya iyo qodobo kale waxaa kalood maqli doontaan dhegaystayaal qaraxyo goordhoweyd laga soo sheegay magaalada baydhabo faahfaahin ku saabsan balse marka hore warkii dunida waxaa weli soconaya baadigoobka duuliyo waday diyaarad laga leeyahay kenya oo shalay ku dhacday degaan dhinaca waqooyi ka xiga magaalada kismaayo helikobtarada ciidamada kenya ayaa la sheegay inay dul wareegayeen deegaanka lagu magacaabo dhasheega oo ay shalay ku dhacday diyaaradda ay lahaayeen ciidamada cirka oo duqaynaysay nawaaxigaasi diyaaradda ayaana ilaa haatan caddayn sababta ay usoo dhacday dowladda kenya waxay sheegtay cilad dhinaca farsamada inay ku dhacday hase yeeshee ururka al-shabaab ayaa hore u sheegtay inay diyaaraddaasi iyagu soo rideen welina ma cadda xaalada uu ku sugan yahay dooliyihii diyaaraddaasi maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee i c c ayaa joojisay eedihii ka dhanka ahaa madaxweynaha kenya uhuru kenyatta go-aankan ayaa lagu dhawaaqay maanta laba maalmood kadib markii maxkamadda caalamiga ah ee dacwad oogista ay siisay toddobaad in ay ku soo xoojiyaan kiiskooda amaba lalaalo master kenyatta ayaa loo haystay eeda la xiriira inuu wax ka abaabulay qalalaasihii ka dambeeyey doorashada dalkaasi ka dhacday sanadkii laba kun iyo toddoba oo ay ku dhinteen kun iyo boqol qof madaxweyne kenyatta ayaa markiiba la hadlay madaxweyne kenyatta ayaa markiiba ka hadlay isaga oo ku sheegay boggiisa bogga twitter-ka in tallaabadani ka dhan tahay islamarkaana in laga beryeelay uuna doonayo inuu gurigiisa ku cararo si uu ugu sheego afadiisa hase yeeshee hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa cambaaraysay go-aanka waxaana ay sheegtay in ay dib u dhac ku tahay dhammaynta xisaabtan la-aanta kenya waxa ay sheegtay in kenya ay caqabado badan u dhigtay maxkamadda taasina ay adkaysay sidii ay maxkamadda i c c dacwad ugu soo oogi lahayd dadka awoodda leh saraakiisha dalka hindiya ayaa sheegay ugu yaraan labaatan qof inay dhinteen koob iyo toban kalena oo ciidamada amnigana la dhaawacay weeraro xiriir oo ka dhacay gobolka kashmiir weerarada dhimashada badan dhaliye ayaa waxay ka dhaceen kadib markii ay deble hubaysan oo isticmaalayay qoryaha a k ay baasuukayaal ku weerareen saldhig ay ciidanku leeyihiin halka lagu magacaabo uuri ciidanka hindiya ayaa ku tilmaamay falalkan inay ahaayeen kuwo ismiidaamina waxayna sheegeen inay toogasho ku dileen lix ka tirsan mintidiinta sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka ayaa la sheegay inuu kamid ahaa askarta dhimatay dhinaca kalada magaalada sirinaga ee caasimada gobolka kashmiir qaybta hindiya ay maamusho ayaa laba ka tirsan mintidiinta lagu dilay kadib markii toogasho ay dhex martay iyaga iyo ciidanka dalka hindiya waxaa sii kordhaya dhowaanahan qalalaasaha ay ku lug leeyihiin dhinacyada kashmiir isku haya kadib markii halkaasi ay ka bilaabantay doorashooyin marxalado marayey oo bilowday bishii nofembar shan iyo labaatankeedii weerarkan inuu wuxuu dhacaya iyadoo maalinta isniinta la filayo inuu booqdo magaalada sirinagar ra-iisul wasaaraha hindiya narendra modi
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa si rasmi ah u magacaabay ku-xigeenkii hore ee xogayaha gaashaandhigga ashton carter inuu noqdo xogayaha cusub ee gaashaandhigga ah ee dalkan maraykanka hadal uu ka jeediyey aqalka cad ayaa madaxweyne obama uu shaaca kaga qaaday ninkan uu u xushay in uu bedelo jack hagel oo iscasilay bishii hore kadib markii uu xilkaasi hayay laba sano ninkan cusub ee la doortay ayaa ah nin bartay cilmiga fisigiska islamarkaana aqoon durugsan u leh farsamada hubka waxaana uu soo ahaa ku-xigeenka xogayaha gaashaandhigga sannadihii u dhexeeyey ilaa waxaanuu bentagonka u qaabilsanaa dhinaca iibka hubka
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington sidii aad warkaba ku maqlayseen dacwadoogaha maxkamadda caalamiga ee i c c ayaa joojiyey eedihii ka dhanka ahaa madaxweynaha kenya uhuru kenyatta go-aankan ayaa lagu dhawaaqay maanta laba maalmood kadib markii maxkamadda caalamiga ee i c c ay siisay dacwad oogista inay la yimaadaan kiis xoogan ama ay tuuraan master kenyatta ayaa loo haystay eedan la xiriira inuu wax ka abaabulo qalalaasihii waddankaasi ka dhacay sanadkii labada kun iyo toddobada khadka telefoonka ee gaarisa ayaan kula xiriiray wariyaha iyaga maxamed faarax shire waxaan marka hore weydiiyey dareenka dadka go-aankaasi markii lagu dhawaaqay kenyaanka guud ahaan way ku kala fikir doonaayeen soomaalida gobolkanna waxay ahaayeen kuwa inta badan kasoo daaray dhibaatooyin inta badan dhibaatada madaxweyne uhuru kenyatta iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka iyo saxafiga loo haystay wax soomaalida inta badan saameyn ku lahaadleen laakiin guud ahaan dadku waxay aad bay ugu faraxsanaayeen oo xilligan lagu jiro dalka uu amidarada ku jiro in madaxweynihii la fasaxo oo kiiskiisa uu dhammaado waxay u arkayeen dadku aad iyo aad bay u wanaagsan tahay ayay isweydiinayeen dhinaca kale soo ma jiraan dad reer kenya ah oo doonayay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo ragga kale la eedeeyey in maaragtay maxkamad ay hor yimaadaan oo cadaaladu laga gun gaadho dad doonayey miyaysan jirin dhinaca kale
harun ilaa iminka waxaa jira kooxo badan oo u ololeynayo in arrinkaasi uu yahay mid xadgudub ku ah muwaadiniin badan oo sanadii aynu soo qaafnay doorashadii hore ku dhibaatoobay falkaladihii iyo weliba dhibaatooyinka dhaca gudaha dalkani kenya waxayna kuu sheegayaan in go-aankaasi uu yahay mid laga naxo waxayna isweydiinayaan yaa u maqan oo maceen u noqonayo in kun iyo shanta boqol ee qof dadkii ahaa ee ku dhintay ku dhibaatoobay arrinkaas waa uu taagan yahay qaar siyaasinta kamid oo mucaarabka ay kamid yihiin waxay dareemayaan in arrinkaasi lagu degdegay ururada bulshada qaarkood ayaa sidoo kale qabo halka ay ururada bulshada qaarkood ay soo dhaweynayaan oo leeyihiin ha naga dhamaato arrintan waa gartay madaxweyne uhuru kenyatta isagu ma ka hadlay sida u arko go-aankan
madaxweynaha waa uu ka hadlay harun waana soo dhaweeyey waxauna sheegay in uu aada ugu faraxsan yahay walow xisbigiisa ragga ku jiro oo xuduudka ay ka yihiin hogaamiyaha aqlibada baarlamaanka iyo weliba mudanayaal kale ayaguna shaashadaha ka muuqdeen oo ay jaraa'idka kusoo qorayeen maanta in ay aada ugu faraxsan yihiin oo waxay ku sheegeen in xaqii la helay rutona oo kusoo xiro ayay sheegayeen marka dowladdu waxay soo dhaweysay dhankooda
kaasi waxau ahaa wariyaha iyaga waqooyi bari kenya maxamed faarax shire haddaba hay-adda xuquuqda aadanaha hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa iyagu cambaareeyey tallaabadan liza evenson oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa wariyaha v o a ee kim louis u sheegtay in go-aankani uu dib u dhac ku yahay soo afjarista dhaqanka isla xisaabtan la-aanta ah ee ka jiray dalkaasi kenya falastiin axmed imaan oo goor dhaweed istuudiyaha nagu soo biirtay ayaa noo haysa
dacwadda laga haray ama la iska tuuray ee uhuru kenyatta waxay ahayd mid bilihii dhowaaba soo jiitamaysay sida ay caddaysay dacwad oogaha i c c oo ahayd in aysan haynin caddaymo ku filan maadaama ay markhaatiyaashii ugu muhiimsanaa ee dacwaddan ay dib uga laabteen waxaana ay raadinaysay wakhti dheer sidii in ay u xaqiijiso in dowladda kenya ay samaysay wixii laga doonayay in ay samayso maadaama ay ka mid tahay wadamada saxiixay i c c si ay ula shaqeeyaan dacwadeeda balse xaakinada dacwadan ayaa horaantii toddobaadkan sheegay in wakhti dheeri ah uusan dani ugu jirin cadaaladda una dhigmin baadidoonka maxkamadeynta madaxweynaha waxaana la siiyey toddobaad ay kiiskeeda ku soo xoojiso ama ay dacwadda uga harto taasina waatan keentay in ay ka harto dacwadan markaasi oo la tuuro gebi ahaanba waxaa kaloo la weydiiyey waxa ay la micno tahay in ay i c c ka hartay dacwadan
really that the end of this case will be a setback. I think there's no way around it. It will be a setback.
tuurista dacwadani waxay la micno tahay waxaa dib u dhac ama dhabarjab ay ku noqonaysaa mana jirto meel kale oo looga laabto dadaalka la doonaya in lagu soo afjaro sharci ka sarreynta kenya gudaheeda ka jirta waxaa jira sharci iyo dhaqan soo jireen ah oo ah ka sarreynta sharciga waxaa jiray culaysya la saaray markhaatiyaashii dacwadan ku markhaati furi lahaa muddadii ay socotay waana sababta keentay go-aanka dacwad oogaha ee ah in dacwadan laga haro waxaa kaloo la weydiiyey liis waxay ahayd sababta ay dib uga laabteen markhaatiyaasha dacwadani in ay tahay markaasi cagajugleyn iyo handadaad ay la kulmeen
in the case of that particular witness, I don't think that the prosecution has put forward any evidence that they felt intimidated. It was actually the prosecution who withdrew the witness.
arrintaa ku saabsan gaar ahaan markhaatigaasi ma u malaynayo in la hayo wax muujinaya in la handaday markhaatiga ee waxay ahayd dacwad oogayaasha oo ka laabtay kadib markii uu markhaatigii qirtay inuu siiyey warbixin been ah dacwad oogayaasha balse sidoo kale waxaa jira markhaatiyaal kale oo qaarkood ay waxgal ahaayeen kuwaasoo caddeeyey walaacooda ku aadan xagga ammaanka in aysan doonaynin inay dacwadan kasii mid ahaadaan dacwad oogaha waaye caddayd in aysan haysan markaasi wax muujinaya cagajuglayn toosa oo markhaatiyaasha dacwadan loo geystay balse dacwad kale oo barbar socoto tan oo ah tan loo haysta madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya william ruuto waxa ay i c c keentay dacwado ka dhana oo ku aadan in iskuday markaasi uu sameeyey inuu laaluusho qaar ka mida markhaatiyaasha dacwadiisa haddiise gadaal aanu ugu laabanno waxa ka dhacay waxa ay ahayd in ay jireen olole brobaganda xambaarsan oo ay uhuru iyo saaxiibadii sameeyeen kadib dacwadda i c c gaar ahaana tii doorashadii labadii kun iyo saddex iyo tobanka oo noqotay in markaasi madaxweyne uhuru kenyatta ay xaalad ka abuuraan dacwadda i c c waxaana la colaadiyey dadkii la shaqaynaya i c c dadka u ololeeya cadaaladda iyo kuwa u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha waxaa bogaga bulshada ay ku xiriirto loogu gafay dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo sida ay u taageerayeen cadaaladda iyo taageeradii ay u hayeen maxkamadda i c c mar la weydiiyey in markaasi tuuridda dacwadan ee maxkamadda i c c waxa ay noqon doonto mustaqbalka dambe ee maxkamadeynta madaxda sarsare ee dunida waxa ay tiri waa muhiim in madaxda madaxa lagu hayo arinta kenya marka la eego waxaa jirta inkastoo la xiray dacwadda uhuru haddana mid kale oo loo haysto madaxweyne ku-xigeenka william ruuto oo loo haya dhowr markhaatiyaal ah oo gaaraya toddobiyo labaatan ilaa iyo siddeed iyo labaatan markhaati ugu yaraan waxay socon doontaa sanad hadda kadib ah xaalado kala duwan ayay mari doontaa waxaa kaloo maxkamadda hor yaalla dacwado ka dhana madaxweynihii hore ee ivory coast waxaa jira baaritaano kale oo lagu furay dalka afrikada dhexe oo loogu baaqaya in i c c ay qayb ka qaadato marka maxkamadani howlo badan ayaa horyaala dacwadani waxay soo jiidatay dareenka dad badan in laga haraana waa dibudhac intiisa la eg labada dhinacba marka la eego cadaaladda kenya iyo i c c ba
aad iy aad u mahadsan tahay falastiin axmed imaan oo nala soo codsiinaysay liza evenson oo ah cilmi baaro sare oo ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha human rights watch waraysigii uu siiyey wariyaha v o a ee kim lewis
waayahay aad iyo aad baad umahadsantahay caasha haatan aynu si toos u tegno magaalada baydhabo halkaasaa la sheegaya inuu goor dhoweyd qarax uu ka dhacay khadka telefoonka ee baydhabo waxaa si toosa ugu jira wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh mukhtaar haddaadi maqlayso see wax u dhaceen
haarun aad baad u mahadsan tahay qaraxyadu waxay ahaayeen laba qarax oo isxigxigay midka hore wuxuu ahaa nin issoo miidaamiyey ama qof issoo miidaamiyey toban daqiiqo ka bacdina waxaa dhacay qarax kale oo ahaa gaari waxyaalaha qaraxa laga soo buuxiyey wuxuuna wuxuuna ku qarxay meel baar ah oo ku dhowaa agaarka shirkadda dahabshiil oo ahayd meel musdaxim ama dadka ay aada ugu badan yihiin ilaa iyo hadda haaruun inta la ogyahay waxaa ku geeriyootay qaraxyadaas ilaa lix qof inka badan toban qofood waxaa la geeyey iyaguna cisbitaalka weyn ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana qaarkood la sheegayaa in dhaawacyadooda ay aada halis u yihiin
waa garta halkey ku yaalaan goobaha la bartilmaameedsaday yaad la hadashoo kuu xaqiijiyey tirada dhimashada iyo dadka ismiidaam iyo iyo qaraxyada inuu mahaa ismiidaamin iyo inuu aha baabuur yaa kuu xaqiijiyood la hadasha
goobjoogayaal kala duwan oo aan la xiriiray ayaa ii xaqiijiyey in uu ahaa qaraxa koowaad nin soo miidaamiyey qaraxa labaadna uu ahaa gaari walxaha qarxa laga buuxiyey oo isaguna la dhigay qaraxa uu ka dhacay ama qaraxii koowaad uu ka dhacay meel ku dhow in la dhigay u ahayd sidoo kale goobjoogayaashu waxay ii xaqiijiyeen ilaa lix qofood inay ku geeriyoodeen qaraxa halkaasi ka dhacay oo isla goobta ku geeriyooday waxaana jira dad tiro badan oo iyaguna ku dhaawacmay qaraxaasi haari waxaa kaloo cusub mudan in goobta qaraxa uu ka dhacay meel aan ka fogeyn inaan ku sugnaa oo si weynna looga maqlayay ama looga dareemay qaraxaasi magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafayna magaalada amnigeedu uu ahaa mid aada u hagaagsan ciidamada ethoobiya oo ah kuwa nabad sugidda ama kuwa nabad ilaalinta midooda africa qayb ka ah ayaa haatan isku faafiyey xaafado ka tirsan magaalada baydhabo iyo goobta qaraxa uu ka dhacay waxayna ciidamada haatan wadaan baaritaano ku aadan cidda ku lugta leh qaraxa goordhaweyd ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay
waa garta mukhtaar haddaan ku weydiiyo maqaayadahan yaa fadhiista dad noocee yaa fadhiista xarumo dowladeed ma u dhow yihiin bal tilmaan naga si meesha wax ka dhaceen meesha ay wax ka dhaceen sida dadka ay u yaqaanaan waa halka lagu magacaabo bar national inta badan waxaa isugu yimaada dadka magaalada baydhabo ama dhalinyarada magaalada haddii ahaan lahaayeen siyaasiyiinta dadka caanka ah ayaa magaalada isugu yimaada waana inta badan goobta la bartilmaameysado waxaa xusid mudan inay tahay markii labaad oo qarax noocan oo kale
waa gartay kaas waxa uu ha wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh mukhtaar haddii maadi maqlaysaa okay waayo bal wax soo koob maxaan ku idhahdaa dhibashada iyo khasaaraha ugu dambeeyay qaraxyadan ka dhacay magaalada baydhabo oo maalmahan xaalad siyaasadeedna ay ka jirto oo lagu dhaariyey madaxweyne maamul cusub bal soo koob meesha ay ka dhaceen iyo muhiimadeeda iyo dadka fadhiyay
goobta uu ka dhacay qarax waxay halka lagu magacaabo bar national waxaa inta badan fariista ama isugu yimaada dadka caanka ah gaar ahaan dhalinyarada dadka siyaasiyiinta waana markii labaad oo la bartilmaamo goobtaas sidoo hore kahor ama shan bilood ka horna goobtaasi sidoo kale loo bartilmaameysado ama qarax noocan oo kale uu ka dhacay muddooyinkii lasoo dhaafina waxaa magaalada baydhabo ka jira xaalado siyaasadeed iyadoo halkaasi ama magaalada aad baad u mahadsantahay madaxweyne aad baad u mahadsantahay mukhtaar maamulkii saddexda gobol aad baad u mahadsantahay waan kugu soo laaban doonaa wixii faahfaahina kasoo kordha qaraxyadaas ka dhacay magaalada baydhabo caasha waxaa inoo xigaya barnaamijka afaaqidaada toddobaadka oo yuusuuka ay soo dubariday maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ayaa ku dhowaad lixdan qof oo rayid ah lagu dilay laba weerar oo ka dhacay gobolka soomaalidu degto ee waqooyi bari kenya labiiy labaatan ka mida dadkaasi oo dhammaantood aan muslim ahayn waxaa lagala digay gaari basah oo ka tegey magaalada mandheera kuna sii jeeday nairobi halka lix iyo soddon kale lagu weeraray talaadadii lasoo dhaafay goob kaawada lagu qodo oo isla mandheera ku dhow ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda labadaasi weerar haddaba maxaa sabab u ah in weerarada al-shabaab ay sii xoogaystaan gudaha kenya saamayn intay leeg ayayse ku keeni kartaa mujtamacyada dalkaasi ee kala diimaha ah ee wada nool arrimahaasi iyo kuwo kale ayaan ku jeexjeexaynaa barnaamijkeenna faaqidaada toddobaadka waxaa falanqaynta arrimahan ka qayb qaadanaya brofesor afyare cabdi cilmi oo wax ka dhiga jaamacadda qatar qadka taleefanka magaalada dowxa ayuu barnaamijka uga qayb qaadanaya dalka kanada waxaa isaguna barnaamijka uga qaybgalaya nuur kaafi oo ka tirsan macadka diblomaasiyadda ammaanka iyo arrimaha sirdoonka ee jaamacadda carlington qadka magaaladan washington waxaa ku jira haykel kaynadiid oo la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka waxna ka qora arrimaha soomaaliya iyo gobolka geeska afrika dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a marka hore waxaan ku bilaabaynaa aragtidiina ku aadan sida aad u aragtaan weerarada al-shabaab ee kenya waxaan ku horeynayaa rofesor afyare waa mahadsantaha colaad waxaa jira horta weeraradaani wax hadda cusub maaha wa waa socdeen intii muddo ah maxaa keenaya inay soo noqnoqdaan maxaa keenaya in ay mar walba intay wax dhacaan haddana ay dadkii sameeyey ama qoladii samaystay ay meesha ka baxdo waayo aan umalaynaa su-aasha meesha ku jirta waxaa la dhihi karaa sababta ugu muhiimsan waxa waaye dacfiga stateka waana kenyana ku gaar ma aha afrikaanka iyo qaar badan oo dawladaha soo koraya la wadaagtaa dalal badan waxay xukumaan centariska waaweyn ayaa booliiskooda iyo law enforcementigu ay ay awood ku leeyihiin marka bereferiga meelaha ee ka baxsan magaalooyinka waaweyn ee duurka ah ama gobolada fogfog ah ma xukumaan taasna kenya kuma gaar aha ugandhada hadda annaga ciidankana siisay goboladeeda waqooyiga qeybo kamid a ayaa ayaaya ayaa jira oo jabhada ay ka dagaalamaan dalal fara badan marka runtii waxaad moodaa inay ay taa la wadaagto waxaana isleeyahay markii kenya oo iyadii dhibkaas uu haysto iyo soomaaliya oo dawladeedii ay aada u tabadarantaha la isku daro yani tabashooyin fara badan oo oo dadka kala duduwan ay qabaan oo dee xoogaga noocan oo kaleeta marar walba waxay ku dhex nool yihiin oo ay ka faa'iidaan tabashooyin jira ama sax ha ahaadeen ama khalad ha ahaadeena marka arrimahaas marka la isku duwo ayaa mararka qaar waxaa la dhihi karaa waa si weeraraduna waana dhici jireen inay dhacaan oo ay soo noqnoqdaanna waa shay iska caadi ah aan hal mid raaciyo etoobiya hadda markaad u barbar dhigto etoobiya waxaad isleedahay iyadoo iyaduna dawlad saas oo kale daciifa haddana security sectorkeedu uu ka yaro duwan yahay waxaa dhici karta inay inay ina inay iyadu dhinaca xoog isu geyso weeraas qoladani xoogaa dimuqraadiyadda iyo furfurnaanta iyo dhaqaalaha iyo ay ka roon tahay calaa kulli xaal africa statekeeda oo dhan ayaa ku jira formation stage oo ah heerkii ay samaysmaysay waxyaalaha noocaan oo kaleetaana waa wax hadda aan cusbayn waa gartay nuur kaafi maan siinayaa walaalkii waan ku salaamay dhammaantiin su-aasha meesha taalla colaado waxay meesha tahay waa maxay ujeedada dagaalkani ku dhufoo ka dhaqaaqa ee waktigan al-shabaab ka wada dalka kenya waxaan odhan karaa dhowr arrimood waxay ku muujinayaan taasi waxay noo muujinaysaa tabardaradooda soomaaliya gudaheeda laba waa cadaadin shacabka kenya ay ku dadaalayaan ay ay ku cadaadinayaan si ciidamada kenya ay uga soo baxan dalka soomaaliya taasoo u suurta gelinaysa in ay halgankooda qariska xoorka kasii dhex wadaan dhulweynaha kenya gaar ahaana dhulxeebeedka ay dadka muslimiinta aad ugu badan yihiin ujeedada kale labada arrimood ee kale rabaan kusii qaabo arrintaas waxa weeyaan in dhaqaalaha kenya oo haatan aada u liitaa oo uu burbur ku dhowaado in danaha hantida galbeedka oo dhabar u ah dhaqaalaha dalka kenya uu burburo tusaale ahaan maanta waxay mediu sheegayaan in la qabtay toddobiyo toddobaatan chinisa oo rabay in ay ogaadaan hantida reer galbeedka ee dalka kenya wa waa gartay waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa haykel baan siinayaa walaal aniga arrinteeda runtii aragtideeda aad bay uga yaro duwan tahay marka hore horta waa wax laga xumaado in weeraradan isxishiga ee qorshaysan ee lagu beegsanayo shacabka kenya in ay sidan u dhacaan oo dad masaakiina oo iska xamaalanaya in lala beegto dagaaladan iyo dhibaatooyinkan iyo dilkan dhacaya laakiin anigu shaksi ahaan runtii ma aaminsani in dagaaladan ay ka dambeeyaan al-shabaab sida dawladda kenya ay sheegtay sababtoo ah wax caddayn ah oo ilaa ay hadda oo run ay hayaan ma jiraan waa ku tiri ku teen al-shabaab laftirkooda oo arrintan sii buunbuuninaya oo iska sheeganaya dagaal walba mise qof walboo la dila mise weer walba oo dhaca si magacooda iyo awoodooda ay u raagto marka si walba arrintu ha ahaatee aniga waxaan odhan lahaa dagaaladan waa dagaalo sida ahligo kale ah oo dagaalka waddan ka socda maxaala kenya ah oo dadka dhexdooda isdagaalaya taasoo ay sababtay dagaaladan mise weeraradan arxandarada ah iyo sida xun ay loo dhaqanto dadka muslimiinta ah gaar ahaan soomaalida ee ku nool waddanka kenya dawladda kenya iyo ciidamadeeda maalin walba iska xirxira masaajidadooda dagaal ula taga cidna aysan iska waraysan marka kenya arrintaa intay ka hadli lahayd oo ay arrintaa siday u xalin lahayd banaanka soo dhigi lahayd ay waxay jeceshahay in dunida ay ka dhaadhiciso in ay al-shabaab weerar ku yihiin marka waa gartay waa kugu soo noqon doonaa ee, su-aalo badanba na hor yaalla Een, waa maxay istaraatiijiyadda marka al-shabaab ee ku aadan kenya tusaale ahaan soomaaliya markaad fiiriso al-shabaab meelo fara badan baa laga saaray oo dekado muhiim oo gacanta ay ku haysa bay ka baxeen marka hadda wa- danta ay ka leeyihiin dalka kenya in gudihiisa ay weeraro ka fuliyaan eh, maxay tahay waxaan waxaan waxaan ku noqonayaa profesor afyara dowxa si wanaagsan baa labada eh, nin saaxiibada oo dooda ku jira ay u sharxeen ujeedooyinka ay al-shabaab yeelan karaan ama ay ka yeelan karaan kenya way badan yihiin Een, war iyo dhammaana dee dagaal baa jira dagaalkii socday unbay qayb ka tahay Eh, qoladan hadda al-shabaabkana waxay goosatay inay soomaaliya iyo kenyaba ay dagaal oo kudhuf oo ka dhaqaaq ah oo gorilla warfare ay ay ay la gasho oo ayagu ay markaa doortaan meesha ay weerarayaan iyo cidda ay markaa wax ku qaadayaan la yaab ma laha Eh, marar badan waad arkaysaa al-shabaab oo taarget garaynaya dad shacaba ama soomaaliya gudaheeda ha ahaato ama kenya ha ahaato falka noocaasana in dad non combatantisa la taarget gareeyo eh, anigu ma qabo inay eh, diin ay ku bannaan tahay ma aqaano mid islaamna kuma bannaana mid eh, kalena kuma banaana caqliga caadigana kuma banaana dadka dagaalku idinka dhexeeyo oo legitimate military targetka ah iyo adiga markaas aad isdiriraysaan waa waa waa waa me wax la yaqaano waayo laakiin dad shacaba oo masaakiina eh, in la laayo anigu kolley eh, ma qabo eh, inay in la justify garayn karo ma qabo haba yaraatee horta taas waa waa mid waxay doonaan marka ciddu waxay rabtaa ha ku sheegto anigu ma qabo in eh, daliil loo helayo in dad dad shacaba la laayo wa wa waa gartay nuur kaafi baan aadaya nuur kaafi isla su-aasha al-shabaab waxaa laga saaray dhul badan oo koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ah weerarkii badweynta indiya ee amisom iyo ciidamada dowladda ha ugu badnaado Een, maxaa u- u suuragelin kara marka ama u suuragelinaya in xadka kenya ay ka tallaabaan oo ay weeraro ka fuliyaan gobolka waqooyi bari kenya sababaha ugu waaweyn ee u suurtagelinaya waxa weeyaan waa saddex arrimood eh, oo oo keentay weliba waxaan ugu yeedhay eh, saddex geesoodka furan ee xidhka ah ee jiqda ah eh, waxa weeyaan kow dhinaca soomaaliya iyo xadka dalka eh, dalka kenya oo ay ay ay joogaan dad lamida ama u eg oo ay isku xaqrin karaan oo oo soomaaliya oo isku el ama isku qabaal yihiin taas waa ta koowaad ta labaad dadka muslimiinta ah ee xeebaha dalka eh, dalka kenya degan oo aada u ciiloon sababo ku salaysnaa taariikh dheer oo nairobi iyo bombaaso eh, eh, heshiiskii eh, kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo lixdankii oo ah eh, in in dib loo eego federalismkii eh, shucuubta bombaaso iyo kenya een, eh, dareenkoodii eh, eh, baadidoonka eh, qaarnimadooda ta saddexaad oo ah een, muxuu ahaa eh, eh, u suurtagelinaysa arrinta iyada waxa weeyaan eh, deegaanka dhulka iyo qaabka uu samaysan yahay Eh, iyo ta afraad oo runaantii ah ciidanka kenya oo aan u tababarnayn xagga nabad sugidda ama xagga ammaanka in ay waajahaan een, xooggan cusub ee soo waajahay arrimaha amniga eh, ee daakhiliga ee dalka kenya wa waa gartay aad baad umahadsan tahay Een, haykel baan siinayaa haykel een, aragtidaada marka laga tusaale qaato oo laga shidaal qaato dabcan dareenka dalka kenya o dhan buu ka jiraa gaar ahaan gobolka waqooyi bari kenya iyo gobolka xeebtaba uu ka jiraa dareenka aad qabto laakiin dhinaca kale markaan ah, ka fiirino dadkii weeraradii ugu dambeeyey lala beegsaday ee qaarna baska lagala degay kuwa eh, lagu beegsaday meel kaawada laga qodo oo dhammaantood waxay ahaayeen dadkaasi dad aan muslim ahayn arrinta irdhe intee leeg ayay ka dhexdhalin kartaa mujtamacyada kenya ku nool ee kala diinta ah anigoo ku laabanaya su-aashaadii hore ee ahayd ah, istaraatiijiyada al-shabaab ay ka leedahay oo tanna ku xiraya sidaan horta hore u sheegayba al-shabaab u malayn maayo inay arrimahan dagaaladan ka dambeeyaan laakiin hadday iyo ka dambeeyaan oo dhici kartaa sababtoo ah al-shabaab dhibaatada ay u geysteen shacabka soomaalida waa laogyahay cid kaloo waddan kenya joogtana uma daryeelayaan waaba hadday awoodaanba marka waxaan u malaynayaa hadday al-shabaab ka dambeeyaan dagaaladan iyo ay ku beegsanayaan inay shacabka ah, kenyaatiga ay dhameeyaan waxay koobi ka qaadanayaan mise ay isku dayayaan inay copycat ku sameeyaan ciidamadan ah, isis ee ka dagaalamaya ciraaq kuwaasoo ka faa'iidaysanaya xasuuqa iyo dhibaatada loo geystay dadka muslimiinta ah ee sunniga ah marka waxaan u malaynayaa al-shabaabna inay sidoo kale isleeyihiin ka faa'iidaysta xasaasiyadda iyo dhibaatooyinka iyo ciilka ay qabaan muslimiinta gaar ahaan soomaalida ku nool waqooyiga bariga iyo xeebaha ah, kenya oo sida awgeed ay ugu soo gabadaan halkaa oo ay ka helayaan dad sympathizers ah oo iyaga u xaglinaya marka taa ayay dhibaatadu ay mar marna kusoo laabanaysa kenya marka dowladda kenya runtii waan u baqsanahay maadaama ay shabaab ku warwareeganayaan waxaa loo baahan yahay inay ka hadlaan oo ay siday u xalin lahaayeen dadkan muslimiinta ah dhibaatada loo geysanayo oo iyagay u kaashan lahaayeen oo halkaa ay ka dhigan lahaayeen dad xigsada oo iyaga maxaa lahay wax walba u sheega oo dhibaato wadan ka socda oo dareemaan inay wadanka xuquuq ku leeyihiin iyo xaq marka taa oon waxba laga qaban wax ka suuroobaya habeerate ma jiraan dagaaladan iyo waxyaabaha kenya isku dayeyso inay arrintan ay ay dadka kaga hor hadalkaaga waxaa kula qaba oo warbaahin fara badan iyo war- eh, dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda dalka kenya eh, aragti noocaa la mid a ayay qabaan oo eh, marka laga soo tago xitaa gobolkan xeebta ee muslimiintu ay ku badan yihiin gobolka waqooyi bari ee kenya oo soomaali fara badan ay degan yihiin oo muslimiina eh, gobolka laftirkiisa wuxuu muddo ka cabanayay horumar la-aan iyo inay a- inay eh, aaminsan yihiin dadka ku nool in la- ay ka go'doonsan yihiin eh, horumarka iyo en- en- en dhaqaalaha eh, sii bulaalaya meelaha qaar ee gobolada kale kenya arrintaa doodeeda halkaa ayay joogtaa laakiin waxaan rabaa inaan siiyo en, afyare cabdi cilmi oo eh, dalka qatar magaalada dooxa jooga afyare dowladda kenya ciidamo ayaa ka jooga soomaaliya weerar dhinaca cirka ah ayayna sheegatay inay ka fulisay meelo badan oo ka mid ah koonfurta soomaaliya inkastoo ay sheegtay inay al-shabaab eh, la beegsatay eh, haddana khasaare dadka rayidka ah ka soo gaaraya weeraradaasi ayaa jira oo aanay cidina baaris rasmiga kusoo samayn dabcan waana wa- waxa al-shabaab sida uu sheegayo haykel ay cudurdaarka uga dhiganayaan in weerarada ay ka fuliyaan gudaha dalka kenya marka sii socoshada weerarada kenya ee gudaha soomaaliya iyo xiisada gobolka xeebta ee kenya ee muslimiinta iyo ciidamada ammaanka kaalin intee leeg ay ku leeyihiin in al-shabaab iyo taageerayaasheeda ay ku dhiiradaan weerarada ay ku wadaan kenya iyo xuduudda waa isu baahan yihiin yacni waxyaalaha eh, runtii mararka qaarkood waxaa jira qolo adoo isle waa la dagaalaysaa ama ha kaa noqoto ama yes kaa noqona laga yaabaa inaad qoladii aad la dagaalaysay aada xoojinayso oo aada ayagii u samaynayso waxyaalihii ay rabeen hadda sida uu nuur sheegay eh, kenya eh, horta sideedaba eh, marka waxaan ar- argagixisa marka ereyga argagixisa ma isticmaala inta badan laakiin marka ereygaas la- la- laga laga hadlayo waa in dad aan dembi lahayn dad dad masaakiina oo shacaba in la laayo waayo marka inay inay qolo oo oo oo oo jabhada layso iyo in dawlad layso midoodna dan lagama le haddiiba dadka victimka qofka ah oo dhibanaha oo shacab yahay waxa dilaya mushkilo ma laha yani meeshay rabaan ay noqon karaan yani state sponsory terrorism dhe ama waxaad tiraahdaa eh, maxaan ku ihahdaa folo oo oo oo- oo ayagu markaas laguba sheegay inay terrorism yani ay engage garayaan marka macnaha waxa waaye nuxurka ah haddii dad shacaba la dhibaataynayo eh, ci- ciddii dhibaataynaysa dabcan waxay abuureysaa grievance grievance uu dhinac walba u abuurmaya wuxuu abu- waxay tabashay nacayb.
abuureysaa qolyaha dawladda ah markay dad muslimiina oo meel jooga eh, ay masaajidoodii iyo ma- ma- muqa- muqadasaadkoodii ay dhibaateeyaan ama ay ay iyagii ay- ay- ay ay dhibaateeyaan waxaa ka dhalanaya dadkii extrema u react gareeya oo oo oo- oo oo la dagaalama qolyahan laftirkooda em, markay wax sameeyaan oo taas oo kaleeto dadkii intay kala soocaan dad shacaba ay laayaan waxaa ka dhalanaya dawladdii element ku jiray inay ayaguna ay ay- ay si fal fal kale ku gudaan labadii marka laba extremist markay meesha isku- isku diriraan si dhib badan baa ka imaanaya Eh, waxaa marka la rabaa markay hadda maalin dhaweed idaa miidiyada qaarkeedna waan ku lahaa cidda dawladda ah mar walba mas-uuliyad weyna ka saaran inay habkay u u u falcelinayso marka wax walba oo loo arki karo collective punishment oo ah in ciqaab guud cid lagu fuliyo waa inay ka fogaato cid kastoo dawlad sheeganaysa ama tan soomaaliya ha ahaato ama tan eh, kenya hadda ha noqoto xitaa qoladan eh, jabhadda ah hadday rabaan in ay sii jiraan waa inay collective punishment ay ka fogaadaan dad la wada laayo oo dembi aysa gelin loo laayo diinna ma qabto caqlina ma qabo i think midda muhiimka midaas waaye waxna laguma gaarayo oo hadda siyaasad gaar oo lagu gaarayo male dad masaakiin unbaa naftooda la dhaafinaya mooyaane waa waa gartay aad baad u mahadsan tahay Eh, haykel baa siinaya marka hore waxaa aniga ah, mudnaansho ila mudan in la siiyo in isxasuusiyo sida kenya ay kusoo gashay ah, wadanka soomaaliya two thousand elevenkii labadii kun iyo kow iyo tobankii kenya waxay wadanka soomaaliya kusoo gashay marka hore waa si sharci darro ah iyagoo marna la tashan ah, dowladda soomaaliya islamarkaana bilaabay inay faragashtaan siyaasadda soomaaliya ee ku aadan gobolaysiga especially gobolkan jubbaland markii dambe ay ku biireen ambrelada mise daladan amison ilaa iyo iminka waxaa laga sheegay inay maalin walba qaadaan dagaallo ay ku weerarayaan meelaha ay sheegayaan inay al-shabaab degan yihiin iyagoon u marnaba ay yeelin dadka meeshaa jooga inay terrorist yihiin mise al-shabaab yihiin oo dad shacba maalin walba ay meelaha ku laayaan marka kenya cabaadkeeda adduunku wuu maqlayaa sababtoo ah waxay haystaan sympatiga mise ah, dhegaha nugul ee dunida kale laakiin dhibaatada ay u geystaan soomaalida waddanka joogta iyo islamarkaa kuwa kale ee qaxootiga ah ee waddan ku dhaqan kenya waa inay marka hore arrintaa xalisaa sababto aniga waxaan joogay april sanadkan markii soomaalida nairobi ay isniil xirxirayay iyo sida ciidamada kenyaatiga ee naxariis darrada ay ula dhaqmayeen ee ummadda u xirxirayeen siday raban ka samaynayeen marka kenya waa in arrimahan marka hore xalisaa midda kale sida qof walba uu ogyahay kenya iyo iminka soomaaliya waxay dacwad ka taashaa kan netherlands taasoo la doonayay in laga dhexdhexaadiyo mise laga hadlo dacwad soomaalida ay geysay oo ah inay badda soomaaliya kusoo xadgudubtay marka soomaaliya iyo kenya arrimo badan baa dhex yaalla taas ayay ka faa'iidaysanayaan al-shabaab marka kenya iyadoon arrintaa ka hadla sababtoo ah haddaan tusaale ka bixiyo sidee ku dhacday in al-shabaab dagaalo noocaan oo kale ah inay ku qaadaan waddankan uganda oo ciidamada ugu badan ka joogaan soomaaliya oo laakiin kenya habeen maalin dagaalo noocaan ay ku dhacaan sababtoo ah sida loo arkayo ummadda badankeed u arkaan uganda shaqabku ma laha inay soomaaliya dhulkeeda dhacdo mise baddeeda ay dhacdo mise dadka meeshaa jooga soomaalida ah inay fara xumeeyaan oo ay cadaadiyaan oo si naxariis darra ah ula dhaqmaan marka kenya arrimahaasoo idil ayay iska indhitiraysaa ilaa ay arrintaa ay si fiican uga hadasho oo ay si fiican uga munaaqishoodaan oo ay wax iska bedelaan wax iska bedelay ma jiraan iyo sidoo kale muslimiinta joogtana waddankan inay si xuquuqdooda ay siiyaan oo masaajidooda uga tukan karaan oo diintooda ay fasax u yihiin wahagaag waan kugu soo noqon doonaa dhegaystayaal waxaan xusuusinayaa intiinii laga yaabo in dhegaysiga barnaamijka ay xagga dambe kaga soo biirtay halkaad nagala socotaan waa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington barnaamijkuna waa faaqidaada toddobaadka barnaamijka oo aan ku eegayno weerarada al-shabaab ee gudaha kenya waxaa marti ku ah brofesor afyare cabdi cilmi oo wax ka dhiga jaamacadda qatar qadka magaalada dawxa ayuuna ku jira qadka magaalada ottawa ee xarunta kanada waxaa ku jira nuur kaafi oo ka tirsan macadka diblaasiyadda ammaanka iyo arrimaha sirdoonka ee jaamacadda carlington qadka magaalada washingtonna waxaa ku jira haykel kenadiid oo la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka waxna ka qora arrimaha soomaaliya iyo gobolka geeska africa aan dib ugu noqono barnaamijkeenna waxaan siinayaa nuur kaafi baan siinaya nuur kaafi anigoo tix raacaya isla hadalkaasi markaad fiiriso madaxweynaha kenya markii arrintan ay dhacday oo weeraradii ugu dambeeyey ay dalka kenya ka dhaceen waxa uu shaqada ka eriyey wasiirkii arrimaha gudaha joseph olelonku mid kalena wuu magacaabay sidoo kale waxaa iscasilay taliyihii booliska david kimayo marka isbeddelkaasi muxuu kusoo kordhin karaa dagaalka kenya ay kula jirto al-shabaab waa run sidaan hore usoo sheegay muxuu ahay madaxweynuhu saddexdii qodob ee sida cad u sheegay muxuu ahay ee ahayd in dalku ku jiro dagaal argagixisnimo sida uu sheegayo iyada oo run ahaantii ay qeyb ka mid ay tahay dawladda kenya istaraatijiyadda amniga gobolka geeska africa iyo sida uu walaalkeen afyar u sheegayba yani in ay jirto isbedel weyn oo kasoo socda gobolka oo ay taasi ku muujinayso yani ciidamadan reer galbeedka ciidamadan badda istaraatijiyadan cusub ee muxuu ahay ku salaysan shirarkan caalamiga ee gobolka socda waxaasoo dhaniba waxay kenya iyo ethiopia iyo uganda iyo dalalka great lakes kuwa ay qeyb ka mida yihiin isbedelka lagu yani kusoo socda muxuu ahay gaar ahaan xeebta dheer ee ay dadka soomaalida geenaya ee soomaaliya ee soomaalida haddaba taasi iyada oo markaa aan laga eegayo waxaa waajib ku ah dawladda kenya ina inay kasoo baxdo heshiisyadii caalamigahayd ee gashay ay ku salaysnayd danta laga lahay ahayd hirgelinta barnaamijka berri barnaamijyadaas oo mataqaana sida uu sheegay muxuu ahaa ninka imika maanta haysta jaranka haysta maanta africa camp wuxuu maanta sheegay shir jaraa'id uu sameeyey in isis iyo ciidamada ka dagaalama muxuu ahay syria iyo ciraaq qaar lamidii inay training ka fureen muxuu ahay dhulweynaha libya taasoo saameyn ku yeelan doonta muxuu ahay dalka masr iyo dalal kalaba haddaba taasi ma noqon kartaa mid markaa ka hirgasha dhulka saddex geesoodka ee adag ee udhexeeya dalka kenya iyo soomaaliya iyo dhulxeebeedka muslimiinta ilaa bambaasa ilaa kismaayinta udhexaysa in arrintaasoo kale ay ka sirtoodo waxaad moodaa inay jirto in isbedel ka dhex abuurmi doona al-shabaab iyo kooxaan kale ee taageersan goboladaasi muxuuha muslimiinta ee muxuha dalka kenya inay jirto in isbedel ka dhici doono xagga magaca iyo xagga muxuha tactigada labadaba taasi markaa waxay kusur waxay markaa ay noqonaysaa dalka kenya inay keenaan hab cusub taactic cusub ciidan cusub iyo barnaamij cusub laakiin u malayn maayo bedelid la bedelay laba shaksi inay maanta ay keeni doonaan isbedel kusameyn ku samayn doonaan yani ciidamada kenya ee muujiyey maanta waxaa keliya maanta laga baqa dalka kenya inay noqoto al-shabaab taasoo ah tabardarida iyo iyo iyo iyo tactic la-aanta muxuu ahaye hoos u qodan iyo corruptionka ka jira muxuu ahaye ciidamada nabad sugidda iyo ciidamada nagolaalinta dalka kenya oo taasi ay keento marka in dib loo xoogeeyo haykalka dawladda soomaaliyeed in loola dad soomaaliyeed oo la jaan qaada barnaamijkan isaga si looga hortago argixisada iyo barnaamijyada ka socda gobolka loona helo markaa falsafad cusub oo si kale loola dhaqmo istiraatiijiyadda reer reer galbeedka ee gobolka waa kugu soo noqon doonaa afyaran aadaya dowxa rofesor afyare markaad fiiriso xuduudda udhexaysa soomaaliya iyo kenya ilaa siddeed boqol oo kilomitr oo xuduuda ayaa soomaaliya ay la wadaagtaa kenya dalka ethoobiana sidoo kale soomaaliya xuduud dheer buu la wadaagaa maxaa sababaya in kenyana ay xuduuddeedii xafidi weyso oo gudaheedii weerar laga geysto horey waan u sheegay horta runtii oo mar walba waxay kusoo noqonaysaa tabardarida iyo dacfiga iyo iyo musuq maasuqa faraha badan leh ee ka jira hay-adaha amniga ee ee dalka kenya iyo guud ahaan dacfiga guud oo dawladaha cusubeed ee dhowrkii hadda kontonkii sane hadda ugu dambeeya dhashay colonial constructiska ahaa waxaa kenya la yidhaahdo oo dhan ama yani xataa soomaaliya dawladaha hadda africa ka jira dhowr iyo kontonka ah waa dawlado cusub oo wax hore usii jiri jiray uma badna xataa ethoobiyadan abasiniya maahan abasiniyadii hore maaha waa wax cusub marka constructiskan cusub oo oo gumaysigu ka tegey in ay dawladdii defiberian-ka ahayd ee reer galbeedku ay sheegayeene ahayd inay xukumi karto xuduudaheeda ayaan meeshii ka jirin africa mid waa midaas midna waa midda u gaarka ah musuq maasuqa iyo tabardarada faraha badan le haysata laakiin waxaa jira arrin strategic khalad strateji ah oo dawladaha deriska soomaaliya la ah ay mar walba sameeyaan waxay ka dhigaan soomaaliya inay tahay meesha ay ka timaado nabaddarada iyo xasiloomi darada dalalkoodu ay ay samaynayaan taas bay reer galbeedka uga helaan sambati caadifad iyo taageero isla markaasna waxay ka shaqeeyaan soomaaliya inaan dawladnimo ayna ka dhalanin oo ay qasaan dawladaha deriska ah marka dhibaatada jirta waxa waaye labadii yacni ayay isku rabaan mar waxay kuleeyihin meeshaan dhib qaxooti iyo waxa nooga soo imaanaya iyo iyo rabshad iyo iyo qas iyo extremism baa ka yimaada walidaalika waa inaan iska dhicinaa oo aan galnaa oo aan anagu faraha la galnaa dawladdii ka dhici lahayd inay dhisantana way hortaagan yihiin yani horta dhibka ugu weyn ee labaatankii sane hadda lasoo dhaafay lagu arkay contradictionka lagu arkay dawladaha deriska kaas waayo kaasoon meesha ka bixin oo mindsetka yani fakarka strategic maxaan ku idhaahdaa dadka istraatiijiyada dalalka u fakera aysan xaqiiqsan state soomaali ah oo xoog leh inay dantooda ku jirto maanta haddii soomaaliya aan laga soo weerari karin oo ciidan iyo amni iyo iyo iyo nidaam shacab oo iswataa ay soomaaliya ka jiri lahaayeen qolo soomaaliya ka timid intay soo weerarto oo kenya wax ku qasto haddana iskama noqoteen ma dhici lahayn marka marar badan waxa waaye khaladkii ay strategic errorka ahaa oo short termka mar walba waktiga dhow ay ku salaynaayeen ayaa kusoo noqonaya oo oo maanta caqabad ku noqonaya marka waxaa xaqiiqo ah haddii la rabo waxaan inay meesha ka baxaan oo amni daradan iyo guud ahaan dadkan afrikaanka ah oo meesha wada degan oo dhibaataysan oo oo oo siyaabo fara badan ay danahooda isugu xiran yihiin horumarintooda iyo noloshooda laga wada shaqeeyo waxay ku jirtaa soomaaliya inay dal laftirkeedu awooddii state ee laga rabay leh inay noqoto taasna waxay ku imaan kartaa dalalka deriska inay wax kala qabtaan oo ay kala shaqeeyaan hadda nidaamka ay ku shaqaynayaan oo ah inay bedelaanba oo oo soomaaliya police forcegeedii iyo iyo militarigeedii ay ayaku noqdaan ama ay iska dhigaan oo ay annagaa ciidan u dirayna ay dhahaan ama ugandha ka keena ama meel kale laga keene oo dadkii soomaaliyeed ee ee banaanka la mariyo oo dawladnimada soomaalida ee hadda socota caqli iyo cududba ay ku socoto wax kale dee markaa ma shaqaynayso meeshii dhibkii qaxootigiina waa sii soconayaa extremismkiina waa sii soconayaa dhibaatooyinkii gudaha ka imaanayana waa sii soconayaan marka yacni si oo aan malaha toosa loo abaaro aan aan laga laga laga mujaamalayn wa waa gartay aad baad umahadsan tahay haykel baan siinayaa oo qadka magaaladan washington ku jira haykel maxaad ku diri lahayd rofesor afyare faanladiisa runtii rofesor afyare si fiican buu aabaaray su-aashan jawaabteeda sababta waa saddexdaa arrimood ayaa ugu muhiimsan sababta ay u dhacayaan dagaaladan lala beegsanayo shacabka kenya oo aysan ka dhicin sidaa sheegtay ethoobia waa mid waa middaa maasuq maasaqa wadanka ka jira oo xad aan weli noociisa oo kale aan la arag uusan ka jirin africa oo askariga ilaa qofka ugu sarreeya dawladda laaluush la siin karo oo iyagoo aysan shaqada ku lahayn ammaanka waddanka iyo midda labaad oo ah cadaalad darrada sida loola dhaqmo dadka muslimiinta ah gaar ahaan soomaalida taasoo u fududaynaysaa dadkan argixisada ah ee hadda lagu sheegayo al-shabaab inay ka faa'iidaystaan oo kusoo dhuumaalaystaan magaalooyinka iyo xaafadaha iyo degmooyinka ay degan yihiin laakiin waa midda saddexaad oo professor afyare sheegay oo ah ugu muhiimsan in dowladda kenya ay iska dhaadhiciso in al-shabaab mise cid kale kusoo xadgudbaysa wadankeeda oo soomaali asalkeeda yahay inay la dagaalami karto iska qaban karto iyadoon u aya yeelin mise taxgi- mise tixgelin oo mise aan la tashan dowladda soomaaliya u dhisan daciif ha ahaato awood saasaysan yeelan laakiin mar walba waxaa muhiima inay dowladda soomaaliya ay ka wargeliso la tashato garabsato oo iskaashadaan taa hadday dhici weyso kenya way ku fashilmaysaa shacabkeeda maalin walba sidaa ayaa looga beegsanaya dagaallo dad masaakiina lagu laayo aysan dowladdana shaqo ku lahayn marka taa ilaa ay iska wacyigeliyaan oo ay wax ka bedelaan waxaba yaratee ka suuroobaya ma laha sidan ayay ku soconaysaa laakiin waa siduu sheegay professor afyare arrintan arrin ku salaysan kenya keliya ma aha waa arrin etoobiya kulli wadamadan afrikaanka ay jooga ay aaminsan yihiin oo iska dhaadhiciyaan in dowladda soomaaliya maadaama aysan awood lahayn labaatan sana waddanku iska burbursanaa inaysan haba yaraatee wax ra'yi ah mise tala aan looga baahnayn oo yihiin sida caruur ah, la maamulayo oo kale oo maadaama ay ciidamadooda meesha joogaan oo iyagii lacag ku qaadanayaan inay awood u leeyihiin inay wax walba ka sameeyaan oo ay hortegi karaan oo ay ay caabin karaan ciidamadan ah, al-shabaab Wa- marka taa ilaa wax iska bedesho dhibaatadan sidan ayay u soconaysaa marka kenya waxaa dan u ah in ay dowladda soomaaliya ka hashato islamarkaana si wanaagsan oo cadaalada ula dhaqanto muslimiinta iyo soomaalida ku dhaqan wadankeeda Eh, waa gartay eh, nuur kaafi baan siinaya aad baad mahadsan tahay kal Eh, nuur kaafi maxaad ku dari lahayd arrintan ku saabsan in eh, xadka kenyana al-shabaab uu fududaado dhinaca etoobiyana ay geli waayaan waa runtaa oo al-shabaab iyo dhammaan een, dadka nabadiidka dhammaantood waxa xooggooda wuxuu ahaa inay mataqaana ay cadowsan jireen eh, dalka ethiopia laakiin waxaad moodaa ethiopia eh, iyo kenya horta kenya horta iyo ethiopia horta waxay leeyihin waxdaado defense pact ama eh, difaac eh, ay markaa saldhigoodu yahay mataqaana ka hortaga wax kasoo keenanaya dhinaca soomaaliya oo la sameeyey kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo lixdankii oo waxaa la salaasiyey jomo kenyatta ay kala saxeexdeen heshiiskaa kasokow isbedel markuu ku dhacay eh, sagaashameeyadii dalka ethiopia iyo soomaaliya labadaba hogaamiyihii dalka ethiopia mala zanaawi waxaad moodaa inuu ka faa'iidaystay eh, laba arrimood dadka soomaalida aad ay ay leeyihiin labada arrimooda kow eh, qofka soomaaliga waa qof askari tababaran Eh, laba waa wuxuu qofku gacanta ku hayaa ama mar walba uu la taagan yahay mataqaana shirdoon ama war bilaasha Eh, isagoo markaa ka faa'iidsanaya muxuu ahay baahida maanta markaa jirta waqtigii war lowriska iyo dhibaatada ka dhacday dalka soomaaliya ayaa waxaad moodaa ethiopia inay samay inay samaysay iyadoo u arkaysa mataqaana eh, arrimaha ka taagan dalka soomaaliya saddex heer oo amni oo ka- oo oo oo isdaba taagan qaybta koowaad oo ah mataqaanaa iyagoo la adeegsanaya mataqaanaa sirdoonka dalka shacbiga ah labaad oo ah mataqaana dhulka dhulweynaha soomaali galbeed ama dhulka ismaamulka soomaalida ee ethiopia xarunta shatay magaalada jijiga oo oo abuuray ciidan gaar u ah oo la yidhahdo new booliska kaasoo suurta geliya runaantii eh, eh, inuu inuu markaa la shaqeeyo ciidanka eh, muxuu ahay qaranka ee dalka ethiopia marka saddexdaa eh, eh, saddexdaa muxuu ahay level ama saddexdaa oodood ee amni ee kala sarreeya ayaa u suurta geliya horta takaya markaa meesha markaa ku jirtaa waxaa weeye en- en, dalka kenya saddexdaa isagaa yani en, uu ka faa'iidsan kari waaye ama way sahmi kari waayeen ciidamada nabad sugiddu leeriska security-ga ama amniga ay samaysay dalka ethiopia oo kale hadday samayso sida walaalkii sheegana ay markaa dadka ay ula dhaqmaan en, sida ay ula dhaqmayaan qowmiyaadka kale ee ku nool dalka kenya gudihiisa oo xuquuqdoodana la ilaaliyo inay taasi keeni karto marka inay yarayso en, taas waa waa gartay Eh, su-aasha ugu dambeysaan rabaa inaan eh, mid mid idiin siiyo waxaan ku hormarayaa af- professor afyaraan ku hormaraya professor afyar waad aragtaa kenya gudaheeda weeraro laga fulinayaa soomaaliya gudaheedana weeraro kuwa lamid ah ka dhacaya oo markaad fiiriso arrimahaas socdoo dhan xalku muxuu yahay muxuu yahay doorka sooma dowladda soomaaliya uga aadan muxuu yahay doorka dowladda kenya uga aadan iyo beesha caalamka waad mahadsan tahay horta waa analysis runtii waa falanqeyn aada u wanaagsan eh, waana mahadsan yihiin asxaabteyda kaleeto oo ka qaybgalaya laakiin waxaan rabaa inaan kusoo koobo laba arrin midda koowaad horta waxaa muuqata kenya inay u baahan tahay inay dib u habeyn weyn ku samayso amnigeeda eh, hay-adaheeda amniga guud ahaan gaar ahaan hay-adda intelligenciga iyo hay-adda boliiska labadaas hab labadaas qoloba inay aad ay wax uga qabato habka ay shacabka ula dhaqmaan soomaali iyo islaam iyo habka ay security-ga ama arrimaha amniga ay u fuliyaan ama ay u ay u ilaaliyaan labadaas arrimoodba horta waa inay yacni waa waa midda koowaadee degdega ahay waxna ka qaban karaan kana gaabiyeen loona baahan yahay inay hadda si degdega wax uga qabtaan midda labaad ee long termka waxa waaye xalka guud ee gobolka ee amniga wuxuu ku jiraa soomaaliya oo dowlada oo awood leh ma rejiimka hadda jira ee xamar jooga ma aha keliya laakiin waxaa laga hadlayaa dowladnimada soomaaliya ee inay dowlad awood leh oo noqoto danta gobolka oo dhan ayaa qayb ka ay ka tahay in fahamkaas ee laga helo madaxda kenyaanka ficilkeediina laga helo madaxda kenyaanka iyo etoobiyaanka iyo waxa meelaha jooga oo dhan waxaan isleeyahay long termka ama xalka rasmiga ee fiican ee aakhirka la rabo in mujtamacaadkan masaakiinta ah oo u baahan amniga iyo horumarka ay wax ku gaari karaan waa midaas waxaa hadda socota istaraatiijiyad la rabo soomaaliya iyadoo shacaba inay ka mid noqoto east africa ama gobollo qabaa'il ha loo sameeyo ama wax kale ha loo sameeyo laakiin ayadoon dawlad ahayn oo shacaba oo dureerto oo socota inay qayb ka noqoto waxaan east african socdo ama federation ama wax kale dheh oo hadda ama economic union oo la rabo in un kolley foundationkooda oo hadda socdo taasna yani cadaalad kuma aha dadka soomaalida yani waa cunsur alxifa oo wax soo kordhin kara soomaaliga qofka ah laakiin ma aha in dawladnimada laga dhinaagareeyo oo laga hor istaago soomaaliya dawlad waaye tabardaradan iyo waxaana inay ka baxdo dawladaha dariska qayb bay ka yihiin waxaan kusoo koobayaa nigeria oo hadda sida etoobiya ka ah caradaas west africa iyo ecowas oo sida hadda igad ka ah yani caradaas waxbay markay contribute galayaan wax macno lahay ka tagaan meesha oo dalalka ay u tagaan dawlad inay noqdaan ay ka shaqeeyaan annaga igad iyo iyo iyo labadan dal ee hadda dariska nala ah waxay shaqo ka dhigteen meesha inay saa lugta ugu walaaqaan yacni wixii walaaqistii dhibkeedii soomaalidiina ku dhacaya ayagana ku dhacaya waxaan isleeyahay al-shabaab iyo xaraako kasta oo dagaalanta waxa keliya oo ama lagula xaali karaa ama looga adkaan karaa in dawlad xoogle loo helo waa garta aad baad umahadsan tahay waxaan siinayaa nuurkaafi baan siinayaa kelimadaada ugu dambaysa horta maxamed dagaalkani horta wuxuu qaawiyey ciidanka nabad sugidda iyo ammaanka ee dalka kenya taasoo yani runaantii cabsi gelisay xataa waktigan xaadirka in ay kenya noqoto siraleonta bariga africa oo kale sababta waktigii siraleon markii dhawaaso ka dhacay waxaa laga raray dhammaan hay-adaha caalamiga ee deganaa sida african development bank oo loo raray dalka tunisia dalka kenyana maanta wuxuu xarun u yahay dhammaan hay-adaha ugu waaweyn kuwa amniga united nationka iyo kuwa kale muxuu ahaye xagga environmentka iyo qaar kale oo fara badan taasina marka waxay cabsi iminka gelisay dawladda kenya in mxuu ahaye ammaankooda mxuu ahaye shaqaalaha caalamiga ee degan mxu dalka kenya oo ammaankoodii kor loo qaaday iyo fandigoodana uu kor u kacay dhinaca kale saameyn buu durbo ku yeeshay iskahorimaadka shacbiga masiixiinta ee dadka muslimiinta ah iyadoo laga soo waramaya maantadan in baskii nairobi iyo gaarso ukala u kala dhoofayay saaka in in muxuuha la dhagaxiyey oo lagu dhagaxiyey maga magaalada yihahdo mungi haddaba iyadoo taasi marka ay arrimahaas ay jiraan waxaa muhiima kow in run ahaantii sidau walaalkii afyara sheegay in la helo dawlad run ahaantii u qalanta oo u furfuran la shaqaynta siyaasadda caalamiga ee istraatiijiga ee gobolka wa waa garta aad baad umahadsan tahay haykel baan siinayaa colaad marka hore waxaa horta nasiib xumo ah kenya inay baal khaldan ka qaadatay wadamada horumaray sida maraykanka o kale ah siday ula dagaalamaan argagixisada sida wadanka maraykanka u qaado diyaaradahan ay yidhaahdaan droneska inuu ku kiciyo wadamada mise dhulalka uu aaminsan yahay inay argixisada maraykanka lidka ku ah inay joogaan iyagoon haba yaraatee waxba danaynayn dhibaatooyinka iyo cabashada iyo waxyaabaha ay tabanayaan dadka meelaha jooga ee la duqeynayo maalin walbana la iska dilo u badan dad iska tabaalaysan oo shacab ah marka kenya waxay u baahan tahay inay iyadoo og inay arrintaa khaldan tahay inay la tashato oo mar dadka soomaalida ah ee soomaali kenyaanka ah ee dawladda ku jira sababtoo baarlamaanka kenya waxaa ku jira dad badan oo soomaali ah oo wax garad ah oo wax fahamsan oo wax bartay dadkaa inay la tashato sidii arrimahan ay ba uga hortegi lahayd inay kala tashato islamarkaana ay si fiican uga faadhadooto oo ay uga shaqayso waxyaabaha ay cabanayaan muslimiinta gaar ahaan soomaalida ku nool kenya
waa tahay dhegaystayaal naga raalli ahaada barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka waxaa inoo soo jeedinayey maxamed colaad xadsan halkaad nagala socotaan waa voice of america haatan aynu mar kale si toosa u aadno magaalada baydhabo halkaasoo laba qarax ay ka dhaceen goordhoweyd marka hore goordha waxaan la hadli doonaa guddoomiyaha gobolka cabdi aadan hoosow laakiin marka hore wariyaha iyaga mukhtaar maxamed catoosh mukhtaar dhimashada iyo khasaarihii ugu dambeeyey imisay marayaan
harun aad baad umahadsantahay tirada dhimashada waa ay sii kordhay inta hadda la ogyahay waa kow iyo toban qofood dadkii ku dhintay qaraxii goordhaweyd ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa la ii xaqiijiyey dadka dhintay inay ku jiraan ilaa laba wariye oo kamid a wariyaasha ka howlgala magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sidoo kale waxaa kamid a dadka dhintay gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka maamulkii lixda gobol sidoo kale dadka dhaawacmay ee caanka waxaa kamid ah gudoomiyaha shirgudoobkii shirkii lugudiisa ee maamulka waa tahay waa tahay mukhtaar mukhtaar haddaad maqlayso haddaad maqlayso on ku fahmay waxaad sheegtay inay koob iyo toban qof ku dhinteen dad ka badan labaatan ay ku dhaawacmeen kor uhay khadkaagu wuxun ya waan kugu soo laabanaynaa khadka telefoonka waxaa ku jira guddoomiyaha gobolka baay cabdi aadan hoos oo guddoomiye bal noo waran say wax u dhaceen iyo iyo dhibaatada meesha ka dhacday
bismillahi raxmaani raxiim horta inta dhimateen allah u naxariisto inta dhaawacana ilaahay maaragtay si degdega u bogsiiyo laba qarax baa dhacay sida weriyuhu u sheegay labadaasu qarax waa kala horeeyeen midna ismiidaamiin buu ahaa midna wuxuu ahaa gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayuu ahaa waana kala horeeyeen dhimashadu weli way kordhaysaa intaanu ognahay markii ugu dambeysay kow iyo toban ayaa warbixinta laygu siinayay way sii kordhi kartaa sideed iyo labaatan ayuu dhaawaca marayaa intaanu ognahay dadka dhintay waxaa kamid ah ilaa saddex weriye ayaa kamid ah waxaa kaloo ku jira gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaankii maaragtay dowladii madoobe nuuno uu ahaa madaxweynaha ee lagu dhisay gobolkan ayaa kamid ahaa marka dhibaato waa jirtaa dhibaato waa jirtaa wax hadda maaragtay aanu wax conclusive ah oo maaragtay intaasay ku xiran tahay dhaawacana intaasuu ku xiran yahay waa dhamaatay tiradiisu maydkuna intaasuu ku xiran yahay hadda la dhihi karo ma jiraan dad waxaa la heli karaa guryaha iyo meelaha la gegeystay oo qoysaskoodu ay qaateen baa la heli karaa marka warbixinta marba marka ka dambeysa maaragtay waxbaa soo ziyaadi kara taas waa taas arrin arrinka kale oo ah isaguna in maaragtay dad la taarget garaysanayay iyo in kale weli baaritaan baa socda oo maaragtay waxaa ku howlan dadka ay shaqadoodu ahayd amniga ayaa ku howlan kama hordhacayo taas iyagaa wax ka dhihi doona hadduu ilaahay waa garta guddoomiye meesha la bartilmaameedsaday bal noo sheeg ma maqaayad baa mise waa laba maqaayadood mise way ka badan yihiin
meeshu waa maaragtay meel galab galabtii lagu shaaho oo maaragtay dhalinyarada magaalada iyo dadka maaragtay ay isugu yimaadaan wey oo galabtii lagu shaaho oo lagu sheekaysto oo maaragtay wixii siyaasada wixii maaragtay sports ha ahaato wax walba adiga un maaragtay waa meel lagu caweeyo galabtii oo ay dadku isugu yimaadaan weeye marka waana gabdho badan baa maaragtay shaashaha iyo waxbaha lagu gadaa oo waa taqaanaa soomaaliya waa meelaha galabtii la isugu tago weye marka waa meel xariirsan oo ilaa iyo maaragtay laba boqol saddex boqol oo qof ay fariisan karaa weeye marka waa meel noocaasa meesha ay maaragtay la beegsadeen waayahay bal waxaad waxaad nooga sheegtaa gurmadka meesha ka dhacay iyo awoodiinu intay leeg tahay dhibaatadan oo kale markay dhacdo inaad u gurmad kartaan iyo wixii dhacay maanta si aad ugu gurmateen
wallahi ambulansyadii cusbitaalka ka qayb qaatay waxaa ka qayb qaatay ciidamadii booliska ayaa aada uga qayb qaatay taliyaha qaybta iyo taliyaha saldhigda iyo maaragtay ragga kale oo booliiska oho iyaga maaragtay saraakiisha kale ah ayaa ka qayb qaatay oo baabuurtooda lagu ururinayay oo gacmaha iyagaa la gelayay waxaa ka qayb qaatay nabad sugidda sidoo kale hadda hadda dhaawaca maaragtay daweyntiisa iyo waxaa gacmaha kula jira ciidamada maaragtay aan saaxiibadan nahay amisom ayaa gacanta kula jira oo dhakhaatiirta cisbitaalka hadda caawinayo oo gacanta kula jira marka gurmad ma yara maaragtay aad baa loo dadaalayaa
aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka baay cabdi aadan hoose oo si toosa khadka telefoonka ugu jiray magaalada baydhabo oo ay ka dhaceen caawa fiidkii laba qarax oo isxiga oo midu iyo ismidaamid midna baabuur ilaa haatan wararku sida ay sheegayaan koob iyo toban qof ayaa ku dhimatay siddeed iyo labaatankana kalena way ku dhaawacmeen faahfaahinta qaraxyadaana idaacadaha iyaga soo socda ayaad ku maqli doontaan waa anigoo haaruun macruuf iyo cashe ibraahin aadan oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.